abti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha geeddigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manaahijta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka swiden waxbarashadu sidaa og tahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini'aadamka wuxuuna heerka waxbarashadu saamayn ku leeyahay caafimaadka cimriga qofka iyo sidoo kale dhaqaalaha caalamkan aan joogno hadda dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa qayb dunida saddexaad oo laba boqol iyo lixdan iyo laba milyan oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso asbaabo kala duwan daraaddeed kharash iskuul la'aan macallin la'aan agab la'aan iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale dhanka kale waxaa jira dalal aada uga horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka scandinavianka oo ay ka mid yihiin dalalka bariga asia sida jaban iyo kuriya iyo singabore iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga maraykanka sida canada iyo maraykanka oo kale waxaa xusid mudan markaa in afartanka dala ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo afrikaana waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa mid leh markaa manhaj ujeeddo ku salaysan oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maahe manhajka iyo brocesskan waxbarashada ee le markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka fasalka waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu samaynayo waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo ujeeddadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya arday xor ah arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya arday aqoontii baadhan kara keligiis iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeeddo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xidhiirkii markaa ka socdaa oo macalinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanay marka laga hadlayo waxbarashada waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xidhiir la leh waxbarashada haddaba muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta waxaa arrintaasi faahfaahinaya cismaan shariif khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka masar marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta waxaynu u baahannahay inaynu fahano maxaa la dhahaa waxbarasho maxaase la dhahaa barbaarin waxbarashadu waa aqoontii oo siday ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax laba la barayo taas waxaa la dhahaa waxbarasho aqoontuna waxaa weeye shay shaygii oo loo barto sida uu ahaa haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta barbaarintu waxaa weeye khibrad inuu uleeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ruuxii markaa wax la barayay khibrad inuu uleeyahay marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahano hadafka ay hiigsanayso waxbarashada iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga ah la bedelo in la bedelo taasi hadafkeedu yahay marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada waxaa guda weyn tarbiyada waxaa juz qayb kamida ah waxbarashada marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno mujtamaca waxay u tahay lafdhabar ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dhadhan mujtamaca leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya hadduusan lahayn sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo wadanka la yidhaahdo jaban la yidhahdo waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaaca sameeya dad xagga technolojiyadda ku horumaray dad iyaga oo yar yihiin resourcega ay leeyihiin ay yar yihiin dad horumaray ayaa kugu soo dhacaya marka waa waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay lafdhabartu waxa tarbiyada waxa weeye in la barbaariyo in la barbaariyo dadka soo korayo la barbaariyo iyan fara badan lagu barbaariyo diyaarinta manaahiijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay dalalka caalamka ee ku horumaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka fiinland oo ka mid a dalalka qaaradda yurub ee hanaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay iyada oo tobankii sannaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaan qaado waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macallin jaamac oo in ka badan labaatan sano macallin ka ah dugsiyada dalka fiinland
manhajka fiinland wuxuu u kala qaybsamaa toddoba qaybood qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dadal dhaqanka maadaama wadankan uu yahay wadan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxaa lagu abaaminayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dadal dhaqanka numberka labaad ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabero nolol maalmeedkiisa ardayga finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo leyligiisa kasoo shaqeeyo wixiisa oo tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiiragelinaya number saddex fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada hadalka macnaha tacaadiga ah xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka adeegsiga iyo isticmaalka technolojiyada casriga ah waa labada kun iyo lix iyo tobanka manhajka macnaha way nagu cusub tahay tan waxaa lagu daray in galaaska saddexaad lagu baro programmingka uu ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baraya sidii cayaar iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudba afraad haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbin u gudbaya maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xagee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuullada dugsiga sare finland waxay leedahay farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago lamber lix ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku neel yahay ardayga waxaa la barayaa deegaanka xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaana magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale tan toddobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan siday isugu xirmaan macnaha luqadii iyo iyo xisaabta oo kale masalooyinka iyo xisaabta oo kale siday isugu xirmaan midda aan meesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye markaas sanadka markuu u dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeeddada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hanaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka suudan dalalka horumaray waxa loo yaqaano haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badanoo u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka beriga asia iyo dalalka scandinavianka oo dalalka beriga asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aada u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada wakhtigeeda uu dheeraado oo waxbarashadan loo arka inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahaya inuu darajadaha ugu sareeyo uu keeno u tartamo halka dalalka scandinavianka tusaale ahaan sweden iyo finland oo kale waxbarashadu tartankaas markaa ayna ku salaysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ee ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jeclaysiiyo lala xidhiidhsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuolka deegaanka kaynta iskuolka ku xidhiidhsan ku hareersan in markaa lala xidhiidhsiiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practicala oo inta kaynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la idhaahdo afar qori shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyaddii markaa inuu si tartiiba oo deg dega u bilaabo marka waxbarashadii waxaa jira falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaadhsiiyaan sidaa daraaddeed dalka sweden oo kale ilaa sanado dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labayo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas marka falsafado kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira markaa dalalka horumaray laftooda sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito uuna casrigii la soconin lasoo saarayo wixii caruur ardayda lasoo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka fiinland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guulaysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guulaystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aad ugu dhow hoyga ay deggan yihiin sida uu faahfaahinayo cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macallin jaamac oo in ka badan labaatan sano macallin ka ah dugsiyada dalka fiinland waddankan finland toddoba jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad fasalka koowaad markii lagu bilaaba ardayga iskuolka xaafadda ku yaalla ayaa macnaha ayuu tegaya oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tegaya iskuolka keligiiba ayaa ka imaanaya isagoo furihiisa wata ayuu guriga u furanaya aqalku galaya waxaa laga yaabaa hooyadii iyo aabihii inay shaqo jiraan marka waddankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safetyga uma baahna in ardayga bas soo maro xaafadii xaafad kastana waxay leedahay iskuol u gaara iskuolkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga ka ugu badan laba kilomitr u jiraa ka ugu badan ka ka ugu yarna macnaha nus kilomitr buu jiraa iyo wax wax la halmaala
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tanii kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo